إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka madaxdiisii ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa howlgalo ka fuliyey gobolada shabeellaha hoose iyo bakool dhallinyarada degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa ka digay jarista dhirta taasoo haddii la jira dhibaato ba'an u geysata dadka iyo duunyada xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka hadlay dhulboobka ay ka wadaan magaalada muqdisho sarkaal ka tirsan maxkamadda ciidamada dowladda federaalk ayaa walaac ka muujiyey maanduuriyaha ay isticmaalaan askartooda beesha daa'uud ayaa wareejisay diyada laba ruux oo ay ka dishay beesha wacisle qeybo kale qeybo kale oo hor leh ayaa lagu soo kordhiyey warshad biyaha sifaysa oo ka howlgasha deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose maamulka la baxay somalilan ayaa yahuudda u ogolaaday inay saldhig militari ka samaystaan waqooyi galbeed soomaaliya mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay xaflad lagu soo gebagabeynayey dooro loo qabtay ciidamada xisbada ee wilaayada bakool oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi dowladda kenya ayaa turkiga ku wareejisay afar qof oo u dhashay dalkaasi turkiga آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhurnimo arbaco ah taariikhdan ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha tobanaad labada kun afar iyo labaatan kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa howlgalo ka fuliyey gobolada shabeellaha hoose iyo bakool saacadihii lasoo dhaafay milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay howlgalo kala duwan ka fuliyeen gobolada kale ah shabeellaha hoose iyo bakool haddaan ka horeyna shabeellaha hoose waxay xalay mujaahidiinta xarakada al-shabaab madaafiic ku garaaceen xerada beledogle ee saldhigoo ah ciidamada maraykanka ee duulaanka ku jooga dalka iyo kuwa loo yaqaana baangarafta ee iyagu samaysteen madaafiicda ayaa ku hobtay gudaha xerada sida ay ku waramayaan ilo xogogaal ah dhanka bakool xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay dagaalo culus xalay ku ekeeyeen saldhigii ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada xudur wararkaasi wixii kasoo kordha wararkeena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan insha allah dhallinyarada degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa waxay ka digeen jarista dhirta oo haddii la jira dhibaato ba'an ku keenaysa dadka iyo duunyada warkaasi waxaa faahfaahinaya farxan cali inta badan degmooyinka iyo deegaanada ay ku sugan yihiin shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa waxaa ka jira xaalfin ba'an oo lagu hayo dhirta taas oo qaarkoodba la sheegayo inay kaalin ku leeyihiin hay-ado shisheeye gobolka jubbada hoose goobaha ay ka joogaan ciidanka shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ayaa ka mid ah goobaha ay sida xawliga ah kaga socoto xaalufinta dhirta dhallinyarada degmada dhoobley ayaa ka hadlay xaalufinta ka socota degmadaas iyo deegaanada hoos yimaada ayagoona intaa ku daray inay dhibaato ka dhalan karto arrintaasi magacaygu waa cabdicaiis maxamed biixi horta xaalufinta dhirta dhibaatooyin badan bay bulshada dhexdeeda iyo saameyn bay ku leedahay waayo dhirtu waa bilicda deegaanka waynu harsanaynaa mar xoolahaynu xoolaheenni baa inoo cunaya waxaa laga dhaxli karaa wallahi dhibaatooyin badan baa laga dhaxli karaa jarista dhibta sidoo kale dhirtoo ku nabaadguurta haddii laga sameeyo maxaa dhuxushoo kale nabaadguur baa ka imanaya waa shay lama horaana kolka dhibaatooyin fara badan baa ka dhalanaysa haddii laga soo guro sidoo kale xaabo xaabadoo kale dhibi waa dhibinteeda leeg lashidoo kale dhibinteeda leeg weeyaan haddaan ka dhalinyar ahaan nahay degmada dhoobleyna waan ka soo horjeednaa waxa weeyaan farrintaan ku baaqayo maxaa degmada dhoobley in la yareeyo jarista dhibta khubarada iyo injineerada ku xil dheer cilmiga hortikaljarka ama cilmiga geedaha ayaa waxay sheegaan in xaalufinta geedaha ay keento cimilada oo isbedesha sidoo kale aanan hawo fiican la helaynin ayagoona dhanka kale bulshada kula taliya geedo abuurista deegaanada jubbooyinka goobaha ay maamulaan dowladda federaalk iyo maamulada ku daaban shisheeyaha ayaa waxa ay ka mid yihiin gobolada dalka soomaaliyeed ee laga dareemayo xaalufinta ba'an ee loo geysanayo dhirta waxaana xusid mudan in bulshada ku dhaqan deegaanadaasi ay intooda badan yihiin xoolo dhaqato xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka hadlay dhulboobka ay ka wadaan magaalada muqdisho maxamed muudi ayaa ka waramaya xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka hadlay dhulboobka ay ka wadaan dowladda federaalk magaalada muqdisho daahir amin jeesow oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ayaa ka hadlay dhulboobka ay madaxtooyada ka wado magaalada muqdisho waxa uu sidoo kale daahir qiray in dowladda federaalka ay boob iyo dhibaato ba'an ku hayso dadka rayidka ah kuwaas oo ay isugu dareen boob iyo in ay lacago baad ah ku soo rogaan waxaa sii xoogaystay musuq maasuqa iyo dhulboobka ka socda muqdisho oo ay ku howlan yihiin madaxda ugu saraysa dowladda federaalka horgal ayaan dhihi karaa canshuurta la qaadayo oo tobanka dadka laga qaadayo waa wax horgal ah marka wixii oon la gaarin sharciga baarlamaanka oo ansixin inay xaafadii ay ku wareegaan kuba hoodhoodiyaa kaa dhintiyaa kuu nool taas waxaa waaye waxyaabo laga fiican yahay waaye runtii waana wax aanan runtii sharciga meelna kaga oolin waay marka waxaan leeyahay war shacabka soomaaliyeed ha loo dhimriyo qofka dhintay markii la yihahdo toban doolar qofka noolna toban doolar la yihahdo xawaalihiina inaga nabadgeli waayeen oo aan faqnay oon ognahay waxaa waaye nasiib darri inteeda la eg waaye waxaan leeyahay shacabka ha loo turo waa la barakaciyey qabuuriyaa la fagay culimada diinta islaamka iyo waxgaradka soomaaliyeed ayaa marar badan dadka ku buuriyey in ay la dagaalamaan oo ay iska dulqaadaan kuwa cadaystay in ay boobaan hantidooda
sarkaal ka tirsan maxkamadda ciidamada ee dowladda federaalka ayaa walaac ka muujiyey maanduuriyaha ay isticmaalaan askartooda warkaani waxaa inoo haya cabdalla mukhtaar sarkaal ka tirsan maxkamadda ciidanka dowladda federaalka ayaa walaac ka muujiyey maandooriyaha ay isticmaalaan askartooda ayaa isagoo la hadleeyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxa uu soo hadal qaaday maandooriyaha ay askartu isticmaalaan waxa uu sidoo kale xusay in ciidanka ay ka dhex jirto amar diido taasoo qayb ka ah nidaam la-aanta ka dhex jirta dowladda federaalka maadaama ay askartu kasoo firxadeen goobo badan oo ay isku fara saareen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka ayuu sargaalkan sheegay intaasi ay tahay mid aan habbooneyn intaasood arkayseenoo ciidama ciidankiina ka tirsan baa lagu qaaday maanduuriyaha waana soceehe dhammaamee in lagu qaado asgariyow marka maandooriye yar kaniini yar ciidannimadaada yuu ku gafsiinin waa qodob amar diidana midda aan kasoo sheegnay aan ka leenahay labadaas labadaasuba ciidankay jajabshaan maxaa jira wax kastaa ku soo waajahaya soo ma haa saas darteed maadaama wax kasta ku soo waajahayaan dhabarka u dhiga adkaysta ciidamada dowladda federaalka ayaa waxa ay isticmaalaan waxyaabo maanka dooriya kuwaasoo marka ay isticmaalaan dhibaatooyin kala duwan u geysta bulshada ku dhaqan goobaha ay joogaan sida dil dhac iyo waxyaabo kale beesha daa-uud ayaa wareejisay diyada laba ruux oo ay ka dhisheen beesha wacisle warkaasi waxaa eegaya mubaarak cumar munaasabadan oo ahayd mid diya loogu kala wareejinayay beelo walaalo ah islamarkaana dhex martay dirar ayaa diya u kala wareejisay wilaayada islaamiga hashabeellada dhexe diyadan ayaa loo kala wareejiyey beelaha wacisle iyo daa'uud kadib dagaal dhex maray beelahan ayaa iska dilay koo iyo toban qof beesha daa'uud ayaa wareejisay diyada laba ruux halka beesha wacisle ee iyaduna wareejisay diyada sagaal qof munaasabadan diyo wareejinta ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaasha labada beel oo ay diratu dhex martay kadib markii ay gogol u dhigtay wilaayada islaamiga hashabeellada dhexe ugu horeyn madasha diyadda lagu kala wareejinayay ayaa waxaa ka hadlay mid ka mid ah nabadoonnada beesha daa'uud isagoona beesha waceesla ku wareejiyey diyada laba ruux oo ay dileen anoo ah nabadoonka daa'uud waxaan walaalahayn waceesle waxaan ku wareejina maanta siddeetan kun oo doolar oo u dhiganto laba nin anankana waxaan kala wareegnay saddex boqol iyo lixdan kun oo u dhiganto sagaal nin waxaa gogoshaas noo dhigay walaayada islaamka shabeellaha dhexe ilaaha mahadda iskale anigoo ah oo ku hadlaaya idaacadda kasii dayhaya inaan ka mid ahay odayaasha daa'uud ee nabadoonyada waxaan idaacadda ka sii dayhayaa walaalahayna niman ah oo waceesle la yidhaa iyo daa'uud inay kala dileen sagaal nin iyo laba nin toban iyo kow qofood laba nin asugu dila daa'uud sagaalna waceesle dilay inuu daa'uud kala wareegay waceesle saddex boqol iyo lixdan kunoo dollar oo loo dhigaayo sagaal qofoo diyaduur waceeslanow ku wareejiyey sideetan kunoo dollar oo loo dhigaayo laba qofood waxaan idaacadda kasii dayhawaa intaas waxaana gogol wanaagsan oo farxad leh oo haddii ilaahay ku idmaan noo dhigay walaayada islaamiga sidoo kale waxaa goobta ka hadlay nabadoonnada beesha waceedle oo iyaguna wareejiyey diyada sagaal ruux oo ay horay u dileen beelahan ayaa u mahadceliyey wilaayada islaamiga hashabeellada dhexe oo diyad u kala wareejisay anoo ka socdha beesha waceesle oo nabadoon foodala la yiraa waxaana joogaa walaayada islaamiga ah dabadeed ilaadkiisa xoolo la isku lahay ayaan beriga cirib tirnay waceesle hor wuxuu u bixiyey boqol iyo labaatan dibna wuxuu bixiyey annagana haddaan wacaaslanahay waxaan qaadanay afartan kun oo horo iyo afartan dambe aan qaadanay xoolahaas saasaan ku kala wareegno ku heshiinay waa u mahad celaynaa walaayada iyo walaalaha la jira iyo akhyaarta kulle waana ku heshiinay waana feermaynay waana ku guddoonnay waxaa marar badan wilaayaadka islaamiga hay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidaan oo kale diya loogu kala wareejiyey beelo walaala ah oo dagaal dhex maray qayba hor leh ayaa lagu soo kordhiyey warshad biyaha sifaysa oo ka howlgasha deegaanka kunyabarrow ee gobolka shabeellaha hoose cabdifataax diiriye ayaa warkaasi soo gudbinaya deegaanka xadaaradda iyo ilbaxnimada ee kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxauu marba marka ka dambaysa ayuu ku tallaabsanaya horumar ballaaran horumarkaan maanta idiin hayo ee aan goobjoogga u ahaa waa warshadda biyaha ee saafi oo waayadii hore biyaha ku bixin jirtay caag labaatan litir ah oo loogu talagalay keliya in guryaha la dhigto ayaa iminka adeegeedii fududaysay iyadoona markani soo kordhisay caaga kale sida hal litir iyo nuslitir kuwaasoo loo isticmaali karo xafladaha iyo qaadashada shakhsiga ah biyaha saafi ay warshadani soo saarayso ayaa ah biyo aad nadiif u ah warshadda aan idinkaga warramayo ayaan soo gaaray waxayna indhahaygu qabanayeen dad aad u badan oo u yimid inay xaqiiqsadaan biyaha iyagoona si bilaash ay ku cabayay maadaama ay warshaddu soo bandhigaysay biyaha saafi ee nadiifka ay samayso intaan warshaddu ku jiray waxaa indhahaygu qabanayeen dhallinyaro firfircoon oo sida ugu dhaqsiyaha badan kuugu adeegaya waana horumarka xagga shaqa abuurka dhallinyarada ay warshadda iyo dadka deegaankuba horumar u ah haddaba munaasabad ballaaran oo ay warshaddu ku qabatay hooygeeda oo ay ku furaysay qayb kale oo ay soo kordhisay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimo nabadoono ganacsato iyo qaar kale oo ka mid a bulshada deegaanka kuwaasoo goobjoogna u ahaa heerka biyo ee deegaanka kunyabarow oo sheegaya marxaladihii kala duwanaa ee soo mara deegaankan oo ay ku sheegeen inay soo gaareen wakhti biyaha meel shan kilomitir u jirta kunyo dhabarka looga soo qaadi jiray jirgaan biyo ah dhibaatada biyaha ayaan ahaa mid taagna oo ay dadka deegaankana hamuun u qabeen inay helaan biyaha waxaana uu istaagay isagoo kaashanaya wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose milkiilaha warshaddan ahna milkiilaha ceelka deegaankan oo sabab u ahaa inuu biyo siiyo oo maanta laga dheragsan yahay in guri walba ay tuubo ku jirto sida ay kasoo qaybgalayaashuba sheegayaan milkiilaha ayaana sii waday horumarinta biyaha isagoona u istaagay in biyo saafi a keeno deegaankan kunyabarow waata maanta xafladani loo qabtay bartaan hadda warshidan ku dhisan guryay ahaan jireen suugay ahaan jirtay biyo oo islaan la fadhiso dhiil oo shoodna u saaran ninka dadka masaafurta masaafurka ah oo baabuurta ku socda saasay biyahaas ay ku cabbi jireen oo koombadaas lagu cabirayo waa soo marnay ilaahay falligiisa haddana waxaan kale soo marnay in gaare la helay gaare dameer haddaay dibiyaa la raranayay ooraa lagu keenayay ruux bini aadan oo islaan macnaha dusheeda dhiilku keensata ayaa lagu noolaa haddana wuxuu yimid gaari dameer oo fuusto saaran tii iyadoo la isticmaalaya ayaa wilaayadu ku timid maasha allah iyadoo gaare dameer wax lagu aroorayo wilaayayaa timid in yar ka bacdiina ilaahay falligiis haddana waxaa la helay ceelkii noocogaasa meeshii laga soo daray dhibkaa loola soo maray inaa tuubi lagu soo jiido haddana magaaladii afarteeda koono ay ku wareegto maanta waxa waaye shalay magaaladan walaalkeen sida hadda taariikhdiisa looga sheekeeyey horey magaalada biyuu keenay biyo oon micnaha maxay ahayd caadi oo tubaysanoo lacabo magaalada wax badan ay ku diirsatay oo oonkii ka jira looga baxay uma haddana alxamdulilah ilaahay nimcadiisii waxaa ah biyihii caafiga ama biyihii noocyadii kale oo micnaha maanta laga keenayo meelaha kale intaa kadib waxaan waraystay milkiilaha warshaddan saafi muude caddaan xasan ahna milkiilaha guud ee ceelka biyaha deegaanka kunyabarow isagoona iga warbixiyey waxa ay deegaanka u soo kordhiyeen saa sheegtaba inaa guri walba ay gartay dadkana maanta deegaankan ama kuunyo barow iyagana ay xogaal u yihiin deegaankan heerka uu ka ahaa biyaha warshadii ayaad ballaarisay siday kugu suurgasha waxay ugu suurta gasha horta ilaah baa i waafajiyey waxaan arkay dadkii oo manaa kartoominkii iyo biyihii caafiga oo kan biyaha safeeska oo la mashaakilaysan xamar laga soo raraayo oo meelo kale laga soo raraayo intaasoo caag soo jajabayaan rag oo xogay macnaha oo ganacsatay ah la tashte markaa la tashta baa kolley ala kula waxaa ilaahay ii suurteeyey caagin labaatanla warshad samaynayso biyaha safaynayso oo labaatanla anaa keeno waata inaad biyo waad noo sheegtay marka hadda een, heerarka biyaha watarada waxa aad soo saartaan bulshada ama dadkuu dhegeysanaya la wadaag bal jiro waxaa soo saarna waxaa u weyn labaatanla aan soo saarna u weyn laba sano unbaa la isticmaalaya labaatanlih hadda waxaa u weyn oo kusoo kordhina litir ibar nus litir rubac intaasa hadda kusoo kordhin aa magaalada hadda la geliyo oo meel kastana aa geyno meel kasta oo ganacsi u joogo anaan la macaamilno oo degmooyinka kalenta oo dariska nala ah aa diyaar u nahay anaan la macaamilno aa wada geyna biyaha meel kasta oo baraawo degmada baraawo oo hadda degmadaha ata aa geyno jilib aa geyno meel meel kasta oo aa gey karno aa geyno haddaba biyaha waa walax ka mid ah walxaha asaaska u ah jiritaanka nolosha ah waxaana habboon in qofku uu cabo biyo nadiif ah waayo diiqowga biyaha ama marka ay biyuhu wasaq yihiin faa'iido kuma aha sidaa awgeed waa inaad iska ilaalisaa wasaqowga biyaha wax kasta oo keeni kara inay biyuhu diiqoobaan ama wasaqoobaan maamulka la baxay somalilan ayaa yuhuudda u ogolaaday inay saldhig militari ka samaystaan waqooyi galbeed soomaaliya tafaasiil ku aadan warkaasi muxsin xasan ayaa la diyaar ah sida uu baahiyey website lagu magacaabo miidhal east monita maamulka yahuudda ayaa wada qorsho ballaaran oo uu ku doonayay inuu saldhig militari kaga samaysto deegaanada ku dhirirsan waqooyi galbeed ee dalkan soomaaliya ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan kaasi oo muddo saddex toban sanaale ah u xusul duubaya in uu ka go'o soomaaliya inteeda kale sida warbixintu tilmaamayso maamulka yahuudda ayaa doonaya in saldhigga militari ee uu ka samaysanayo deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan kula socda dhaqdhaqaaqa marinbiyoodka muhiimka ah ee baabulmandab iyo si guudba dacas maadaama dalka yemen qaybo ka mid ah ay ka taliyaan kooxda xuutiyiinta ee taabacsan dowladda shiiciga ah ee iiraan kuwaasi oo tan iyo bilaawashadii dagaalka khaza beegsi ku haya yuhuudda iyo masaalixdeeda badda cas islamarkaana laf dhuungashay ku noqday kobaca dhaqaale ee yuhuudda iyo dalalka galbeedka maamulka yuhuudda ayaa si uu u helo saldhig militari oo uu ka dhisto gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya waxay warbixintu sheegaysaa inuu u aqoonsan doono maamulka somalilan inuu yahay dowlad buuxda oo ka madax bannaan soomaaliya inteeda kale waana arrin muuse biixi ku dhiirigelinaysa inuu qaado tallaabo waliba oo uu ku xaqiijin karo islamarkaana uu wax waliba u huri karo warkan uu baahiyey wargeyska miidhal east monita ee ka faallooda arrimaha mandiqadda bariga dhexe ayaa muujinaya sida uu maamulka yahuudda ugu xusul duubaya inuu galaangal siyaasadeed iyo mid caskariba ku yeesha soomaaliya si uu dalkan dhaca geeska afrika ugu adeegsado saldhig uu kaga duula dalka yemen kana fushado masaalixdiisa u gaarka ah ilaa iyo hadda ma cadda wakhtiga rasmiga ah ee arrintani ficil isku beddelayso laakiin waayadii u dambeysay waxaa aad isu soo tarayay hadalhaynta la xidhiirta in maamulka gumaysiga yuhuudda uu saldhig militari ka samaysanayo deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan warbaahinno caalami ah iyo kuwo maxalli ah ayaana arrintan warbixinno ka daabacayay ololahan uu wada maamulka yuhuudda ayaa ku soo aadaya iyadoo sanad xidhiir ah iyo weliba maalmo dheeraad ah ay yuhuuddu xasuuqayaan walaalaheenna reer khaza oo uu caalamka oo idilindhaha ka daawanaya iyagoo weliba lagu hayo go'doon cirka dhulka iyo badda ah bishii julaay ee sanadkan aynu ku jirna ee labada kun labaatan iyo afarta ayay ahayd markii website lagu magacaabo the times of israel oo ka faallooda arrimaha kayaanka dulmifalaha ah uu qoray warbixin lagu tilmaamayo in ahmiyad istaraatiijiyadeed ugu fadhisa yuhuudda inay dowlad u aqoonsadaan maamulka la baxay somalilan tallaabadani ayuuna waagaasi websayteka the times of israel ku tilmaamay mid ay yuhuuddu wax badan ka faa'iidi karto wuxuu qoraaga warbixinta oo lagu magacaabo michael arizanti lana shaqeeyo hay-ada fadhigoodu yahay dalalka reer galbeedka tilmaamaya in waayadii u dambeysay yuhuuddu xoogga saarayeen in xulufo iyo shuraako ku yeeshaan mandiqada geeska afrika oo ay ka jiraan isbedelajiyo siyaasi ah oo dardar ku socda mid ka mid ah fursadahaasi ay haysato israa'iil waa somalilan oo waaqic ahaan marka laga hadlaayo ah maamul madax bannaan oo ka jira geeska afrika yuhuudda ayaana ka faa'iidaysan karta ictiraafka dowladnimo ee maamulkan iyadoo taasi ka saacidayso ilaalinta amniga yuhuudda iyo taakulaynta maamulada dimuqraadiga ah ee gobolka ka jira ayuu leeyahay qoraaga warbixinta sida uu tilmaamayo michael arizanti wuxuu ictiraafka maamulka somalilan u yahay yuhuudda tallaabo ay ku ilaashan karaan masaalixdooda geeska afrika maadaama maamulkan uu ka taliyo goob istaraatiiji ah oo ka mid ah gacanka cadan ahna marinbiyood muhiim ah oo isku xidha qaybo badan oo ka mid ah caalamka horey maamulka la baxay somalilan wuxuu heshiis is-afgarad ah la gaaray dowladda ethoobiya isagoo u oggolaaday inay qaadato qaybo ka mid ah badda soomaaliya waxaana muuqata in muuse biixi si uu ictiraaf ugu helo maamulkiisa uu qaadayo tallaabo waliba oo dhaawacaysa diinta iyo dadnimada ummadda soomaaliyeed mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb gashay xaflad lagu soo gebagabeynayay dooro loo qabtay ciidanka xisbada ee wilaayada bakool oo ka dhacday deegaan ka tirsan isla wilaayadaasi warbixinta warkaasi waxaa inoo haya maxamed sheekh munaasabadan oo ahayd mid siyaarsaraha loo soo agaasimay ayna kasoo qayb galeen odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ah ee bakool taas oo dowro loogu soo xiray ciidamada xisbada ee wilaayada islaamiga ah ee bakool dowrada ayaa loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ee mucaad binu jabal hallea ka raali noqdee waxayna socotay muddo saddex bilood ah taas oo ay ciidanka xisbada ka faa'iidaysteen duruus kala duwan oo muhiim ah oo isugu jirta maadi iyo diini ardayda xisbada ah ayaa la isaga kalkeenay degmooyinka iyo deegaanada ay ka kooban tahay wilaayada islaamiga ah ee bakool ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay maamulaha dowrada isagoona tafaasiil dheeraada ka bixiyay duruusta ay ardaydu qaateen
dowlada duruusu fara badan ka bahaas duruustu dowlada ka bahaas may baan iska jaraana duruus sharci ah iyo duruus oo maadi ah duruusu sharciga kow alqur'aanu alkariim iyo culuumuhu ardaytan isan aragaasan tigeeshedhon maylaha ku sahaysadaha jus iyo tasxiihishe iyo tajwiidshay yallaha ku sahi nasiibsada insha allah culuumtu may baan idinka jaray culuumul qur'aan kitaabka leraw riyaadatu lisaan ala nuduqi biahrafi alqur'aani alkariim may kale ninka jirayhi kitaabka manduumada tuhfatul adfaal la araw quraanka ulumtiisa taasan ninka jirta may kale la gaaray fanada la gaaray fanu tafsiir saddex juz yalla ka gaaday suuna may ninka jiray fanaga oo fanul xadiid la araw umdatul ahkaama ninka jiray suuna sidoo kale waxaa goobta xafladda ka dhacaysa bandhig xiiso badan oo muujinaya juhdiga raggaan la geliyey sameeyey qaar ka mid a ardaydii ka faa'iidaystay dowladda أيها الآمرون والناهون والضيوف المكرمون والأمراء المجاهدون والرجاء الحاضرون أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله ونثني عليه بآلائه العديدة ونشكره على نعمائه المديدة من إسلام وإيمان واطمئنان اعلم بأن الدين قول وعمل ففض وفما عليه إذا اشتمل كفاك ما قد قاله رسول إذ جاءه يسأل جبريل على مراتب ثلاث فصلا جعل جميع المشتملة
gebagabadii dowlada ardayda ayaa laga qaaday imtixaan ay ku baratamayeen laguna ogaanayay sida ay uga faa'iidaysteen duruustii ka bixaysay dowladda waxaana goobta lagu guddoonsiiyey jawaa'is kala duwan ardaydii kaalmo hore ka galay imtixaanka laga qaaday insha allahu tacaala marka raggii isu haya intii duruusaha dalmeelina ka sharaxay oo walaalkii mudiirkan idin sheegay hakabati ragga hortase guud ahaan mesinka bishaareeyay way la ogaaday ragga dhammaantii oo ini baaseen insha allahu tacaala allahu akbar markii la roorosada badan leesla fakado hal mar meelama asaseedaa maana waa la ogyu laakiin wamaa daalika raggan hadda meelin fadhiyaan labaatan iyo koosu qof hadda meelin fadhiyaan dad kumban deerin maanaha todoba qof ka jaraan maanaha inta kale kunku koray kusii mareen waa natiijo oo eed maanaha muuqtu ilaahay ka mahadsan subxaana wa tacala ilaahay aan ka mahadiyaan allah subxaana wa tacala hobna ka mahadin oona niin ziyaadee la in shakartum la aziidannakum walaa in kafartum ina cadaabii la shadiid waa nicamta ilaahay subxaana wa tacala waa in baahan tahay alxamdulilah narna qul alxamdulilah kaalmo marka iyo dadka dhanba baaseen lalagobu iyo haddana shal horreeyey maanaha intixaamna intixaamlayo kaalamo marka sadilay haayeen sadida kaalamood marka raga galeen insha allahu tacaala oo ragan kumida namber kow may kaalan kowaad galay lankal raw saabir maxamed cabdulaahi allahu akbar kaalan koowaada galay insha allahu tacaala kaalan lamad may galay lanla raw cabdulaahi macalin xasan cabdulaahi yukow kaalan saddaad may galay xuseen sheekh cabduraxmaan xuseen yare intii ay socotay munaasabadda waxaa kalimaad ka jeediyay odayaashii marti sharafka ahaa ee kasoo qayb galay xafladda jazaakum allaahu khayra lan ilaahay khayr hanka jaazi dadaalka iyo juhdiga iyo iyo biyan allan shagadii ilaahay ummaddan ummad muxamada ilaahay ka ammaani waa shagadii inka horreyti dadka nin haayawaay oo nin hor socda jazaakum allaahu khayra lan walaalayaal deerka walaybaa fiirsadahayna haddii ilaahay raalli ka naqda oo ku qiibgalnay waxbarasho oo saddex bilood laka sheego hay oo tumansana oo kale aragaas aan ku gabagabo nima ah ku gabagabo unan lahayn oo weliba eedlinka tartama hayo handho ka nuursado hayno galba ka gaboojisin yaa ilaahayna tusiya alxamdulilah khayaaray walaadada islaamka waybuwaah oo antan juhdi biyahayd iyaa kama hasan alxamdulilah oo aragaase gaalada geekale la hartamo hay intan haraada la dhakoo hay ugu dambayntii xafladda lagu soo xirayay dowladda loo qabtay ciidamada xisbada ee wilaayada bakool waxaa soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan isagoona u mahad celiyay marti sharafkii kasoo qaybgalay gebagabada dowladda waxauna waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan ayaa ka hadlay hadafka ama ujeedada laga lahaa dowladda loo soo xiray ciidamada xisbada isagoona ugu dambeyntii la dardaarmay ciidanka loo soo xiray dowladda loogu magacdaray saxaabiga mucaad binu jabal marti sharafkii ka soo qayb gashay dowladan xafladan maaragtay gebagabadu u ahayd dowladii mucaad binu jabal ee loo qabtay xisbada raggii u xil saarnaay alamru bilmacruuf wannahy can ilmunkar shicaarkeedun uu ahaa falowlaa nafara min kulli firqatin minhum daa'ifatun liyatafaqahuu fi ddiin waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa kasoo qaybgalayaasha hadday ahaan lahayeen nuqabadii culimaauddiinkii ganacsatadii waxgaradkii dhammaan dowladan ahdaafta loo furay maxay ahayd kow hadafku wuxuu ahaa rafcu mustawa atacliimi waاthaqaafi lilxisba ragga u qaabilsan alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar haqaafadooda iyo aqoontooda in maaragtay kor loo soo qaaday wacyigoodana lasoo dhiso tan haddaa ujeeddana aad arkaysin waa waxaa kaloo ka mid ah in la muujiyo ahamiyadda shaqadan oo alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar in ay tahay wadiifatu alambiyaa inay tahay waa la ogyahay saas darteed marka waxaa waa insha allahu taala in maqaamkaas iyo majaalkaas isaga inaan buuxinno ayay ka mid ahayd ahdaaftu insha allahu tacaala hadafka kale wuxuu ahaa qodobka ugu dambeeya aan dardaarmayo waxaa waaye shaqooyinka aan qabanayno ikhlaaska aan ku dadaalno horeyna waa usoo sheegnee ixtisaabka iyo ikhlaaska waa isu dhow yihiin waa isu hoosgalayaane ikhlaaska aan ku dadaalno camal kasta aan qabanayno alla dartiis aan ka dhigno insha allahu tacaala intaas waxaan u dardaarmayaa walaalaha xisbada ah gaar ahaan ragga hadda maarata hortayda fadhiyo sifaadkaas iyaga ah inaan dadka aan kula dhaqanno dardaaranadaasna aan aan dhaqangelinno wilaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa marar badan dowraad ceenkana loogu soo xiray ciidamada xisbada oo ah askar ka howlgasha wilaayaadka ay gacanta ku hayso xarakada al-shabaab kuwaas oo bulshada kheerka faran munkarkana ka reeba warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan dowladda kenya ayaa turkiga ku wareejisay afar qof oo u dhashay dalkaasi turkiga afar qof oo u dhashay dalka turkiga oo qaxooti ku ahaa kuna joogay kenya ayaa qaramada midoobay sheegtay in la afduubtay islamarkaana ay kenya si qasab ah ugu gacangelisay turkiga waxa ay tilmaameen inay aada ugu walacsan tahay tallaabada ay qaaday dowladda kenya iyagoona ugu baaqay inay u hoggaansanto shuruudda ay dejisteen oo ku aadan arrimaha qaxootiga wararka qaar ayaa sheegaya in afarta ruux ay ka tirsanaayeen xisbiga mucaaradka ee b k k oo dagaalka adag kula jira xukuumadda ankara guud ahaan warkii alfurqaana waa naga intaa